barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan ku soo qaadan doono saamaynta ciyaaraha ay ku leeyihiin dhallinyarada dhallinyarada runtii waa waxay leeyihiin balwado kala duwan sida ciyaaraha inay dheelaan inay mataqaanaa daawadaan ayadaba inay mataqaanaa ay ka sheekeeyaan balwadaha mataqaanaa ay dhallinyaradu mataqaanaa ku madadaashaan ayay kamid yihiin ciyaaraha ciyaaraha dhallinyarada waxaa waaye waxay u tahay nafis iyo mataqaanaa ay ku nafisaan islamarkaana ay jimicsi iyo jirdhis u noqoto iyo mataqaanaa caafimaad
waxaa kale oo barnaamijka inta uu socdo aanan ka marnaa doonin kaalimihii heesaha
qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii
codkaas macalin cabduqaadir macalin cumar jubba iyo xubintii ciyaarahaba waad maqli doontaane marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha etiyoobiya abiy axmed ayaa sheegay in ay dhowr qof dhinteen kadib markii maanta qarax lala beegsaday dad isu soo bax ku samaynaya caasimadda dalkaasi ee adis ababa waxaa kale uu ra-iisul wasaare abi uu sheegay in qaraxaasi dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah dadkii isu soo baxa soo qabanqaabiyey ayaa sheegay in qaraxa uu sababay bam gacanta laga tuuray ra-iisul wasaare abiy ayaa waraysi telefishinka laga baahiyey ku sheegay in weerarkan uu ahaa iskuday aanay ku guulaysan xoogaga aanan rabin in etoobiya ay midowdo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xilka la wareegay bishii afraad ee sanadkan isaga oo dalkaasina ka sameeyey isbedello waaweyn oo ay ka mid yihiin sidii deynta badi sii deynta badi wariyaal u xirnaa dowladda iyo in laga dhaafo eeda saarnaa dad dowladda kasoo horjeeda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay oo jimco ahayd sheegay in uu dib uga noqonayo wax weyn ays iska bedelin arrin toddobaadkan soo muuqatay oo uu ku sheegayey inuu wax kaga bedelay ka horimaadka soo galootiga sharci darrada kusoo gelayo madaxweynaha oo shalay ku dhawaaqay in siyaasaddiisii gacanta adag lagu qabanayay dadka sharci darrada maraykanka ka soo gelaya aysan waxba iska bedelaynin sida uu hadalka u dhigayna waxa uu dhaar ku maray in uu xididada u siibayo dadka sharci darrada ku imaanaya maraykanka
warkaasi dhegaystayaal waxa uu idinkaga imaanayay voice of america washington haatan kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa saamaynta dhallinyarada muqdisho ay ku yeelatay ciyaaraha salaaxyada ay ka joojiyeen al-shabaab iyo daawashada ciyaaraha barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdiqaani seed oo u oleeya arrimaha dhallinyarada iyo axmed nuur ilkaase oo ka mid a hogaanka dhallinyarada islamarkaana muddooyinkii dambe si dhow ula socda arrimaha dhallinyarada dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a cabdiqani ciyaaraha iyo nolosha dhallinyarada bal ka war
aadaan umahadsan tahay cabdiqaadir okey adiga iyo dhegeystayaasha v o a dhallinyarada runtii waa waxay leeyihiin balwado kala duwan sida ciyaaraha inay dheelaan inay mataqaanaa daawadaan ayadaba inay mataqaanaa ay ka sheekeeyaan balwadaha mataqaanaa ay dhalinyaradu mataqaanaa ku madadaashaan ayay kamid yihiin ciyaaraha haddii aan u gudagalo ciyaaraha ay dheelaan ciyaaraha dhalinyarada waxaa waaye waxay u tahay nafis iyo mataqaanaa inay mataqaanaa ay ku nafisaan islamarkaana ay jimicsi iyo jirdhis u noqoto iyo mataqaanaa caafimaad maadaama mataqaanaa exerciseka uu yahay caafimaadka qayb ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeedna runtii meel kastoo ay joogaan waxa keliya oo ay galab walba ama u daawasha tagaan ama ay ciyaaraan waxaa waaye waa kubadda cagta maadaama ay ciyaaruhu aada u fara badan yihiin oo ay jiraan ciyaaro mataqaanaa kubadda koleyga iyo kubadda mataqaanaa cagta soomaalida badanaa haddii aanaa dhallinyaradan waxaan aada u ciyaarnaa waxaa waaye kubadda cagta ama aan daawanaa axmed nulkaase muqdisho muddooyinkii dambeba salakhiyadii intooda badan way xirmeen awaamiirta al-shabaab baa saameyn ku yeelatay sidee u arkayseen
waad mahadsantahay cabdiqaadir oke iyo v o a iyo dadda dhegeystayaasta soomaalida ee dhegeysanaya ee idaacadda v o a kulligii waa idin salaamaya salaan kadib barnaamijkaas runtii dabcan saameyn inuu yeelanayo la isweydiin maayo saameyn bay yeelatay laakiin waxaa xusid mudan dadka soomaaliyed inay la qabsadeen nolosha qeyb challengyadan inay la qabsadeen oo markay jid meelay ka xidhantaba ay meel kala furtaan saameyntaasi way jirtaa in salaxyadaas iyo baqintaas ay timi laakiin stiil dhalinyaradu fitnesska waa sameeyaan oo waa ciyaaraan oo tarmintigooda waa socdaa ma fahamta cabdi qani inkastay saameyn leedahay oo aanan ku dheeraanin haddana xaggee idiin noqotay bedel ama dhalinyaradu markaad u kuurgashay taa markay waaye kadib xaggee bay qabteen runtii dhalinyarada mataqaanaa hadde haddii salaxyadii laga xiray waxaa laga yaabaa inay tahay arrin iyo business issue inuu yaha laga yaabaa laakiin aniga mataqaana hadda waxaan isleeyahay saameynta ay yeelatay waa saameyn runtii negative ay ku yeelatay dhalinyaradii maadaama dhalinyaradu ayagoo aysan ahayn dad mataqaanaa ama hubaysan ama mataqaanaa dagaal geli kara ama mataqaanaa arrimaha awaamiirta mataqaanaa muqdisho mataqaanaa maadaama ay tahay meel amrar kala duwan ay ka shaqeynayaan haddana dhalinyaradu badanaa maaragtay in ay mataqaanaa riski u bareeraan ama aaday u adag tahay saameynta ay yeelatana waa runtii saameyn negative oo dadkii ku qasabaysa maadaama xaalada adag lagu jiro in mataqaanaa qofka haddii xataa uu banoonigii aado ay wax kale ku noqon karto marka runtii aniga waxaan isleeyahay taas markii laga soo gudbo dhalinyarada waxaay hadeertaan aada iyo aad mataqaanaa u daawanayaan waa ciyaarihii koobka adduunka mataqaanaa ka socda dalka raashka oo runtii haddaad mataqaanaa meelaha lagu shaaxo iyo maqaayadaha markaa joogtaba runtii ay ka sheekeysanayaan dhalinyaradu oo si kooxa kooxa u daawanayaan magaaladana runtii waxaa waaye taas ayaa hadda dhalinyaradu badanaa ay aada ugu mataqaanaa mashquulsan yihiin ciyaaraha adduunka intaysa bilaaban ciyaaraha adduunkana runtii waxaa jiray horyaallo oo mataqaanaa caalamka laga dhelo sida horyaalka premier league oo kale oo dhalinyaradu ay aada u daawadaan marka dhalintu waxay aadeen daawashada ciyaaraha halkii markii hore dabcan iyagu ay ahaayeen kharfadley wakti ku bixinayay galbihii oo kale aad baad u mahadsan tahay axmed nuur amarkan inkastuu dhacay oo al-shabaab ay joojiyeen dhallinyaro badan ay saameyn ku yeelatay haddana bedel ka duwan kaas ma la heli karay
horta cabdiqaadire waxaa xusid mudan dhalinyarada soomaalida iyo guud ahaan dadka dadka soomaalidu inay ay yihiin dad ay noqdeen dad aada u dhiirin oo yacni amaro kasta oo yimaada oo dadad kala duwan ay sameeyaan la dhiilgareeya si saxa loo dhiilgareeya saameyntaasina way jirtay oo dee waxaa yeelatay mid dhaqaale oo garoomaha dad baa lahaay oo dhaqaale kasoo geli jiray oo faamilbaa faamilal baa lagu biili jiray dhalinyaraduna morally meel ay waxyaaba badan kaga baaqsadaan bay ahayd sida tahriibka iyo inay farar kale galaan oo kale iyo psychologicallyna caafimaad bay u ahayd taas marka haddii ay dhacday dabcan siyaabo kale oo maxaa la dhihi jiray meelo kale waxaa la sameeyey waxay dadka dhalinyarada iminka aad ugu mashquulsan dalxiisyo iyo inay barwadooda u bedelaan meelo kale oo goobaha dalxiiska tagaan oo ay wakti kusoo qaataan inay maxaa la yidhaahdaa tan uu sheegay cabdiqanina way jirtaayo koobabka adduunka iyo ciyaaraha kale ee premier leaga iyo laliigaha iyo inay fiirsadaan iyadana waa arrin kale weeyaan cabdi qani kubadda cagta inkastoo ay tahay ciyaarta koowaada adduunyada laakiin ciyaaro kalaa jira oo lagu tartamo saameynteeda caalamka basketboolka ka mida waxaa ka mida ciyaaro tainiska soomaaliya aad buu u hooseeya ama u gaabiya haddii salax la waayo ciyaaraha kale in loo wareego fursaha laga faa'iidaysta dhalinyaradu marna ma ka hadasheen
aada umahadsan tahay horta markii aan joogno soomaaliya kubadda cagta ayaa ah waxa keliya oo mataqaanaa dhalinyaradu aada u xiiseeyaan markii aan dhanka kale ka fiirina basketboolka iyo tenniskaba ma lahan runtii ma diyaarsana uma diyaarsana garoomadii lagu ciyaari lahaa ama mataqaana hadday noqon lahayd dadkii inkastoo wiish lagu ciyaaro basketballka garoomadii lagu ciyaar lahaa aaday ugu yaryihiin macnaha een, mataqaanaa magaalada oo wiish waxaa laga yaabaa inay ku dheelaan dadka heerarka koowaad oo kale ah laakiin dadkii een, mataqaanaa dhallinyaradii heerarka labaad ama heerarka Diyaarinta.
saddexaad so- inay soo diyaariyaan preparationkii malahan mataqaanaa meelihii mataqaanaa ku habboonaa Een, taas waxay sababtay in macnaha ay u bataan dadku een, kubadda cagta oo ah runtii mataqaanaa waxyaabaha ay ay heli karaan meelihii lagu dheeli lahaa Een, muqdishona runtii waa waa- waa- waa meelo kala duwan waxaa laga yaabaa muqdisho naftirkeeda meelo badan oo lagu dheelo kubadda cagta inay jirto oo laga yaabo garoomada ay saameysay ee, inay mataqaanaa ay xoogaa aad inay u fara badan yihiin laakiin haddana weli mataqaanaa meelo lagu dheelaa jiro oo dadku waxay ku mashquulayaan markii jiimamki inay tagaan oo kale ay maadaama ay banoonigii ay waayeen inay exercise ku sameeyaan een, mataqaanaa jiimka oo kale inay ku sameeyaan macquula marka runtii een, saameyntaas een, ayadoo jirta haddana dhalinyaradu waxaa laga yaabaa arrintan inay u noqoto inay waxyaabo kale ku mashquulaan oo example oo kale inay waxbarashadii oo kale ku mashquulaan oo banoonigii haddii maadaama laga joojiyey ya ay saam- in halkaas aadaan inay meesha aadaan waan gartay waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo ciyaaraha adduunka raashka inaan tagno raashka isbedel weyn baa jira kooxay waaweyn ee caalamka eh, aad baa loo saameeyey jasiirada yaryar iyo kooxahan kubadda cagta lagu aqoonin baa aad eh, u gilgilaya koobka adduunka dabcan argentiin baa ugu dambeysa xalay wuxuu ku dhacay meesi waa la arkay ilkaas sidee bay ahayd
Eh, waa sax eh, cabdiqaadir waxaa xusid mudan markii koobka adduunka la tago iyo marka eh, ama- ama la joogo premier leaga ama ciyaaraha kale la joogo ee ga- gaargaarka ah eh, mar walba isbedel baa yimaada sida caadiga kooxaha adduunka ugu waaweyn ama dalalka adduunka kubadda cagta lagu lagu- lagu taxgeliyo ee caanka ku ah markii world cupka la tago waxaad moodaa inay eh, dalal yaryar oon la filaynba ay daaqada kala degaan Eh, waxaa taas la mid ah ee dalalka ee dunida saddexaad afrika iyo aasiya oo kale ee, waxa markii si fardee loo ciyaarayo ciyaaryahaano caana ka soo baxa oo adduunka koob u qaaday oo ee, ee, ciyaaraha adduunka hogaamiya laakiin marka as a nation loo dheelayo ee, inay ee, meelo fogfog ka soo muuqdaan Isbedelaa dhaca.
isbedelaa dhaca waa aad u hadda adag qani maxaad ka khariiqday oo ood leedahay la yaab bay ahayd inta hadda laga og yahay koobka adduunka Ee, kooxdii afrikada waad ogtahay tareenka ka dhaca marka laga reebo aad iyo senegal aad- aad iyo aad senegal ayaa sharaftoodii soo celisay runtii oo laba iyo een, hal ku badisay Een, een, markii laga soo tago se- een, nigeria oo africa ah iyada waa la- waa laga badiyey Een, een, maxamed runtii- saalax iyo masar maxamed saalax iyo masarna ayagana runtii aad bay xaaladoodu u adag tahay oo guruubyadii ayay ku harayaan sida muuqata laakiin waxa waa ciyaaraha xiisaha badan argentiin oo xalay runtii wacdaro lagu dhigay oo aan la filaynin waxa waaye maadaama ay haystaan ciyaaryahano sida aguero kale iyo messi runtii haddana waa ay suuroobi weysay inay mataqaanaa ay guul u gaaraan xulkooda maadaama kulankii horena ay mataqaanaa barbare ay la galeen Ice- iceland Eh, haddana weliba maaragtay jasiirad oo yar.
jasiirad yara runtii argentina ma laga filaynin inay mataqaanaa saan oo kale ay mataqaanaa ku dhacdo sidoo kale brazil oo kamid a mataqaanaa xululka waaweyn kubadda cagta kubadda cagta haddana switzerlandna barbaro ku celisay galabtana waan ogeyn runtii waxa ka dhacay oo iyadoo sagaashankii daqiiqo maadaama sagaashankii daqiiqo markay dhamaatay kadib ay fursad he- fursado heleen mataqaanaa brazil iyagoo runtii aad mataqaanaa rajadooda ay Aad u ugu adag liidato tahay.
haddana marka marka la yidhahdo ciyaaraha adduunka runtii lama dhayarsan karo oo waa waa mataqaanaa een, waxaa la yidhaahdaa mataqaanaa koox yar ma jirto ciyaaraha adduunka waxaa waaye waa- een, kubadda waa la wada bartay ma adduunka moodaa in ciyaaryahanada ee, horyaalada ka ciyaara ay saameenba ku yeesheen ee, markay holalkooda u tageen taasoo isbedelba ka samaysay koobka adduunka runtii horta haddii aad haysato hal ciyaaryahan oo mataqaanaa Sida Tikoo weeraryahan Wilson.
oo kale haddii aad haysato runtii waxaa waaye waa qalqal ayuu geli karaa difaacyada kale ee mataqaanaa ee xulalka kasoo horjeeda cristiano ronaldo kale waa aragtay portugiiska runtii waa waa nin ciyaaryahan oo oo laaciba laakiin waxaa mudaa cristiano ronaldo inuu hogaaminayo oo doorkiisii uu kasoo baxay markii laga reebo miisi oo kale ciyaaryahano badan u haystaa laakiin roolkiiyo dalkiisa muusan ciyaarin marka waxa waaye faransiiskao kale waa aragtay laakiin faransiiska kudamo- waxay kamid tahay ciyaart een, mataqaanaa kooxaha uga- ugu adag ee loo saadaalinayo mataqaanaa koobka adduunka inay heer meel fiican kasoo gaaraan labadii kulan u dambeysay way badiyeen lix dhibcood ay ka qaateen Een, germany hadda way soo laabatay germany mexica garaacda laakiin ayadana mataqaanaa rajadeeda inay soo laabataa la filaya marka kulamadu aad bay u adag yihiin lama dhayalsan karo runtii waxaa waaye ciyaaraha adduunka meel xiise leh bay marayaan Een, dhalinyarada ku midadaashaan kamid ah runtii anigana xulka faransiiska ayaan runtii aad u taageera oo Waadna- waadna soo mataqaanaa baxday.
oo aan hadda lix dhibcood aan leeyahay insha allah Ilkaas mataqaanaa
ay.
waxa weeye waa sidaasuu sheegay cabdiqaniye waxa weeye weli saadaashu wa iska waa iska muhmal lama odhan karo dalkaasaa badanaya iyo koobka dalkaasaa finaalka iman doonta lama odhan karo laakiin waxaa waxaa sid mudan in diiraddu ay saaran tahay dalal gaar ah inay sanadkan qaadi doonaan koobka adduunka yaad u saadaalinaysa adiga anigu waxaan is leeyahay insha allahu tacaala inay inay inay koobka adduunka qaadaan sanadkan dalka marti gelinaya ruushka
waan gartay maadaama ruushka uu cadara dhig labadii kulan ugu dambeysana uu badiyay runtii rajo waa ay leeyihiin Sacuudiga- sacuudiga Sacuudiga runtii ku raftayba.
sacuudiga raja rajo malan runtii koobkan way ka hareen Ruush sacuudiga iyo- baa si hor u garaacay aad iyo aad aad iyo aad laakiin ruushka asagana lama dhihi karo waa uu qaadaya laakiin maadaama ay joogaan kooxo aad u adag oo sida faransiiska oo kale iyo jarmalka oo kale ay joogaan iyo brazil oo ayadana mataqaana haddeertaan soo baxayso afar dhibcood leh oo gurubyada ayadana kasoo baxaysa way adag tahay in mataqaana inay ruushka qaadaan maadaama haddana ay gurigooda ay joogaan laakiin haddana aad iyo aad ay u adag tahay inay mataqaana intaasoo kooxood ay ka qaadaan dabcan koobka.
ciyaari waxay ahaan doontaa inta isku soo baxda hadda insha allah finaalkaas aan rajeynayna annaga kooxa afarta koox aan isleeyahay way usoo bixi karaan finaalka runtii waxaa ka mid a een, jarmalka ka mid a faransiiska ka mid a iyo brazil intaas inay soo baxaan laga yaabaa argentin aniga uma saadaalinayay laakiin portugiiska waa laga yaabaa inay imaadaan Croatia waad la dhigtaa xageed ugu tegaysaa croatia koox waxay- waa lix iyo tobanka hadday soo dhaafto mata- hadday gurubyada kasoo baxda i think inaysan lix iyo tobanka soo dhaafi doonin Oo lagu ligi dhammaantiin doonin.
aad baad u mahadsan tihiin waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada muqdisho igala qaybgelaya barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana ku eegaynay dhallinyarada iyo ciyaaraha saameynta ay ku leeyihiin noloshooda cabdiqaani seed iyo axmed nool kaase aad baad u mahadsan tihiin nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo inoo soo diyaariyey barnaamijka madasha dhallinyarada dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti waan wanaagsan dhegaystayaa dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo koobka kubadda cagta adduunka oo saddex kulan shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa dabcan waxaa la odhan karaa waxuu ahaa kii kulamadii ugu xiisaha badnaa ee tan iyo markii koobku uu bilaawday ay kooxuhu iskaga hor yimaadaan haddii aan haddaba ku hormaro ciyaartii ugu dambeysay oo dhex martay wadamada serbiya iyo switzerland ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo labada kooxoodba weerar iyo weerar celis ayay isku qaadeen waxaa kubaddu inta badan ay ahayd meesha laysku mari waayey qadka dhexe oo xulka qaranka ee serbiya waxaa dhexda uga dheelaya ciyaaryahanada milayovich iyo matij oo ahaa laba ciyaaryahan oo dhexda si wanaagsan u haystay sidoo kale waxaa ka horreeyey ciyaaryahanka la yidhaahdo milankovich savage oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee lazio oo isagu ahaa banooni sameeyo wanaagsan waxaase dhinaca kale xulka qaranka switzerland qadkooda dhexe ay soo bandhigeen ciyaaryahanno cajiiba oo ciyaaryahanadaasi wax la qaybsaday wiilasha la yidhaahdo shaqa iyo barahimi ayaa iyaguna si aada dhexdaasi raggaasi ugula dagaalamay waxayba weli suura geliyeen ciyaaryahanada milayovich iyo weliba matich in ay calaamadaha hurdiga ah qaataan si kastoo ay noqotaba labadan kooxood waxay ku kala baxeen laba gool iyo hal oo xulka qaranka ee switzerland ay goosha ku raacday qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanka la yidhaahdo mitrovich ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee serbiya hase ahaatee ciyaaryahan shaqa ayaa kubaddaad moodo gamuun la ganay qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isugu soo noqday shabaqa serbiya dhex dhigay waxaase soo qatimay oo si wanaagsan ugu daashadaashooday garoonka ciyaaryahan shaqiiri oo isagu maalmahan bahda ingiriiska isboortiga kuwa ka warramahay ay lahaayeen ciyaaryahankani umaba qalmo inuu qarankaasi u dheelo laakiin waxa uu yidhi aamusa weliba funaanadda intuu baxsado murqihiisana soo saaray ayuu yidhi maadinkaaba i yaqaana saddex dhibcood ayaa switzerland halkaasi ku qaadatay oo afar dhibcood ayay leedahay brazil ayay isku meel joogaan oo iyana laba gool iyo waxba ku badisay waxayna ka badisay xulka qaranka est costa rica ciyaaryahan neymar ayaa gool uu dhaliyey sagaashankii daqiiqo markii la dhaafay kadib ciyaartuna ay dhammaatay garoonka dhex fadhiistay oo ilmeeyey waxa ciyaaryahanka laga dareemayo culays ba'an inuu saarnaa islamarkaasina warbaahintu ilgaara ay ku eegayeen oo weliba maalmahan lalahaa isaga iyo meesi koobka adduunka shaqo kuma laha ciyaaryahankan ayaa waxaad ka dareemaysaa dhaawicii uu dhaawacnaa labada bilood ee uu ciyaaraha ka maqnaa iyo weliba kulankii kan ka horreeyey oo ciyaar adag ay switzerland la galeen iyo weliba sida daran ee ciyaaryahankan kubadaha markuu sito qaladka lagaga galo ee foolasha faraha badan lagu geysto waxaasoo dhan marka laysku daro dabcan waxay noqdeen culays fara badan oo ciyaaryahanku aanu qaadi karaynin taasi oo keentay inuu garoonka bartankiisa fadhiisto oo oohintaya ilmada laga tirtiro hase ahaatee farxadda uu la ilmeeyey ayaa baraaziil oo dhan u sacabatumaysayoo saddex dhibcood ayay halka ka qaateen waxa ayna kulanka kama dambaysta ah ciyaar adag la ciyaari doonaan xulka qaranka ee serbiya oo iyadu saddex dhibcood leh brazil oo afar leh iyo switzerland oo iyaduna afar dhibcood leh ayaa waxay iyana la ciyaari doontaa costa rica haddaba la arki doonee gruubkan cidda ka soo baxda iyo halka ay sheekadooda kusoo gabagabowdo nigeria super eagles ayaa waxa ay dhinaca kale u rogtay xaaladii uu ku jiray gruubka d oo waxa ay laba gool iyo waxba kaga badisay xulka qaranka ee iceland kulankaa ay ka badisay iceland ayaa waxa uu rajo geliyey xulka qaranka ee argentina oo haddii ay iceland badi lahayd xaaladoodu ay xumaan lahayd si kastoo ay tahaba xulka qaranka ee nigeria ciyaaryahanka la yidhaahdo axmed muuse ayaa waxa uu dunida baray inuu yahay laacib wanaagsan islamarkaasina dib u xusuusiyey taageerayaasha kubadda cagta ee dunida koobkii adduunka ee kan ka horreeyey inuu sidaasi lamid a xulka qaranka argentina laba gool kaga dhaliyey walow kulankaasi laga badiyey haddana ciyaaryahan axmed muuse kubad qurux badan weliba tii labaad sida uu shabaqa ula helay ayaa cajiibeed kadib markii goolhayaha iyo difaacaba uu dhulka dhigay nigeria saddex dhibcood ayay haatan leedahay gruubkaasi d waxaa hogaaminaysa xulka qaranka korweshiya iyadu u soo baxday wareegga labaad laakiin nigeria iceland iyo argentina cidina hadda lama oga inay soo baxday wareegga labaad iyo in kale waxay ku xirnaan doontaa natiijooyinka ay kala gaaraan iceland iyo waxaa wada ciyaari doona korweysia ciyaartaasi haddii iceland badiso goolal badan ayay u baahan tahay inay ku badiso sidoo kale nigeria haddii ay badiso iyadaaba soo baxayso war halkaasi kama taagna laakiin haddii argentina ay badiso iyana waxay u baahan tahay gool iyo wax ka badan inay ku badiso islamarkaasina natiijada dhex maraysa korweshiya ay noqoto mid iyaga u danaynaysa ciyaaryahan leonel messy eguero iyo weliba ciyaaryahanada kale iyo macalinkooda aanay haatan isku wanaagsaneyn ooba lagaba cabsanayo in shaqadiisa uu waayo ayaan arki doonaa halka sheekadooda ay kusoo gabagabowdo fursadan argentina ee nigeria u abuurtay ma ka faa'iidaysan doontaayo nigeria ma ka badin doontaa mise nigeria noqon doonta koox afrikaan oo sanadkan koobka kubadda cagta adduunka waxaan loo malaynayn iyo waxaan laga filaynin la timaada dhegeystayaal xubinta ciyaar waa naga taatani kula dambe waa masxaabdooda lasta iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha maantana ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona ciyaarta ugu soo horeysana waxay dhex mari doontaa xulalka south korea iyo mexico mexico haddii ay badiso waxay xaqiijin doontaa wareega lix iyo tobanka inay u gudbi doonto jarmalka ayaa u baahan guul inuu ka gaaray sweden haddii uu ka badi waayo oo laga badiyana jarmalka waxuu noqon doonaa uu ku biiri doonaa kooxaha ka haray koobka adduunka weliba isaga oo ah xulkii difaacanayay ciyaarta ugu dambeysana waxay dhex mari doontaa beljimka iyo tunisia beljimka guul ayay u baahan yihiin si ay ugu gudbaan wareega xiga jaamac ayaa markaan ka codsanaya inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu doorka roon mahadsanid nuur ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen kadib markii maanta qarax lala beegsaday dad isu soo bax ku sameynayay caasimadda dalkaasi ee adisababa waxaa kale uu ra-iisul wasaare aabi uu sheegay inay qaraxaasi dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen mid ka mid a dadkii isu soo baxa soo qabanqaabiyey ayaa sheegay in qaraxa uu sababay bamgacmeed lagu tuuray goobtii ay dadka ku bannaan baxayeen ra-iisul wasaare aabi ayaa waraysi telefishinka laga baahiyey ku sheegay in weerarkan uu ahaa iskuday aanay ku guulaysanin xoogaga aan rabin in etoobiya ay midoodo aad ayuu umahadsan yahay jaamaca oo inala socodsiinaya qodobkii ugu weynaa wararka caalamka aan idiin hayna duhurnimadan haatanna kaalimihii heesaha aanu aadno waxaa idinku soo maqan codadka khatar daahir iyo cabdulqaadir jubba iyo heestoodii caano iyo nabad
cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saare dhulku cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada ubaxaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calamale hadaba ogato xiisa shimbiru cod faraxliyo luuqda soconiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaciya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaciya jidhaamaha badi labadii fidcawn cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisa calabka isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisa calabka isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah
carrada tilmaanto cawayski gududa helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gulama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu geysteen carrada tilmaanto cawayski gududa helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gulama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu geysteen oo heega culayhii camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culayhii camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii
heestaasi dabacsan iyo codadka macaan cabdulqaadir macalin cumar jubba iyo khatro daahir cige ayaan dhegaystayaal ku soo xiraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulle jaamac jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur soo saaristana waxaa gacan naga siiyey bashiir abiikare cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna galabnimo afarta inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan Eega culayhii camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii